haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu soo diyaariyey jacfar kuukay
kulanti wanaagsan kheerta hawada nagala socotay meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ku badan qaraxyada qaarkoodna musiibo ayaa ka dhalata sida kii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka isgoyska soobee haddaba dadka ku waxyeelooba dhacdooyinkaasi ma helaan gurmad caafimaad oo degdeg ah xilliga ku habboon sideese gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska loo yaqaano u shaqeeya marka arrimahan oo kale ay yimaadaan waxaa barnaamijka iigu martiya doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha adeega aamin ambalas ee ka shaqeeya magaalada muqdisho doctore kusoo dhowow marka hore barnaamijka martida waa mahadsantihiin jacfar adiga iyo bahda v o a aad baan kaga mahad celinahayaa waqtiga yani fursadda aad na siinaysaan iyo mujtamaca waxaa u tabinaysaan aad baad ugu mahadsantihiin ugu horreyntii bal si kooban noogu sharax waxa aad ka barateen gurmadkii ee aad samaynayseen markii uu dhacay ee qaraxii sagaal iyo labaatankii oktoobar ka dhacay agagaarka isgoyska soobe waxyaala cusub oo laga bartay runtii way jireen laakiin waxyaabaha aniga aan aad uga xumahay waxa weeye in aan qaraxii fourteen octoober dhacay twenty seventeen in aan waxba laga baranin oo cashar laga qaadanin oo arrimaha caafimaadka gaar ahaan emergencyga aan waxba lagu kordhin waxbana lagu waxbana lagu saayidin shantii sano oo lasoo dhaafay ee dowladdii hore hadda meesha ka baxday inaysan waxba kusoo kordhin caafimaadka gaar ahaan emergencyga markaad fiiriso cisbitaalada ka shaqeeya emergencyga sida isbitaalka madiina wax lagu soo kordhiyey ma lahan arrimaha ambulansaha ambulanska oo aniga aan ka shaqeeyo wax lagu soo kordhiyey ma lahan numberka ambulansooyinka lama kordhin shaqaalaha emergencyga lama kordhin qaybaha ama isbitaalada emergencyga ka shaqeeya lama kordhin innagana runtii waxaanu ognahay inaan ku jirno waddan ama aan degannahay ama aan qayb ka nahay waddan emergencyga ku badan yahay qaraxyada iyo accidentiga iyo isdhaawaca isdilka uu ku badan yahay marka aniga yani fikirkeyga waxay ahayd in cisbitaallo waaweyn la sameeyo oo emergencyga ka jawaabi kara yacnii haddii aad xusuusatid dowladdii siyaad barre waxay dhistay hal cisbitaalay dhistay cisbitaallada kaleetoo dhan way ka horreeyeen waxaana lagu lagu baysgaraynayay korarka populationka iyo adee dhibaatooyinka caafimaadka marka soddonkii sanoo lasoo dhaafay populationkuna aada u kordhayay dhibaatooyinka caafimaad darre ama emergencyguna wuu badnaa wax cisbitaaloo lasoo kordhiyeyna ma jirin shaqaalo tababarana u tababaran arrimaha caafimaadka ama emergencyga lasoo kordhiyeyna ma jirin waxaad ka hadashay in baahi dhinaca gargaarka degdega ah iyo gurmadka caafimaadka ee degdega ahi ay ka jirta soomaaliya taasoo aan muddo sannado badan ah wax laga bedelin marka hawshan aad qabanayseen qaraxii ugu dambeeyey dad saddex boqol oo qof ka badan baa ku dhaawacmay maxaa caqabada oo aad la kulanteen runtii annaga horta khasaaro weyn baa naga soo gaaray ka aamin ambulance ahaan ambulance waa nooga gubatay darawalkii wuu ku dhaawacmay qaalihii nersing caafimaadii la socdayna way ku dhaawacmeen waxaana waxaas keenay wax cusub ayaa ku soo kordhay qaraxan waxay ahayd meeshii qaraxu ka dhacay markii loo soo gurmaday oo shaqaalihii caafimaadka ay yimaadeen ayaa qarax labaad ka dhacay qaraxii labaad marka wuxuu saameeyey dadkii samaynayay u gargaarayay dadka waxyeeloobay ayuu saameeyey marka annaga khasaaro guuniha naga soo gaar runtii inkastoona annaga laftigeena aan cilmi cusub ka baranayno haddana khasaarahaas runtii waa mid soomaaliya dhan wada gaara cilmiga cusub ee aad ka baranaysaan ma la dhihi karaa markii qarax uu dhaco oo dadkii qaraxaasi uu saameeyey ay gurmad iyo gargaar degdega u baahan yihiin wuxuu yahay cilmigaas aad baranaysaan in aad ka baqdaan oo aad sugtaan ilaa aad ka hubisaan in qarax labaad uu ku jiro aagga runtii waa horta sidaas bay noqonaysaa laakiin dhibaatada imaanaysa waxay tahay qarax aan la ogeyn inuu dhici doono oo qofkiina uu ku dhiig baxayo u dhimanayana looma looma deyi karo cabsida ama khatarta jirta ee dhici karta inuu qarax labaad dhacana looma bareeri karo marka waxay u baahan tahay inuu booliisku laftikooda tababar qaataan oo ay laftikoodu ay dadka soo badbaadiyaan oo ayaga laftikooda ambulance iyo shaqaale caafimaad shaqaale amarkiisa ay samaystaan ay ka celiyaan dadka shacabkaa sida annagoo kale xitaa nala celiyo laakiin dadkii lasoo badbaadiyo haddii dadkiina la celsho qaraxa dambena uusan dhicin qofkiina uu meeshii ku baxo ku dhintan ayadana waa dhibaato marka xoogaa waxay u baahan tahay samaw si tababar fiicanay u baahan tahay meesha in wax laga korarsado u baahan doctor waxaad ii sheegtay in muqdisho ay ka aradan tahay adeega dhinaca gurmadka degdega ah haddana ay sidaa tahay magaalada ugu dhibaatada badan leh marka qaraxyada laga eego ku soo noqnoqda magaaladaas maxay u baahan tahay magaalada haddii lagu weydiiye hadda magaalada muqdisho maxay u baahan tahay marka aanu eegno dhinaca gargaarka iyo gurmadka degdega ee dhinaca caafimaadka muqdisho waa meesha ugu populationka badan waa dadka meesha ugu dadka badan weeye muqdisho gobolada soomaaliya o dhan marka lasu geeyo oo yacni uguna qaraxyad iyo dhibaato badan wey waxay u baahan tahay marka in la helo horta response yani in la helo yani isbitaalku inta guuro meeshii emergency uu ka dhacay ma tegayo waxay u baahan tahay in la helo ambalansooyin badan oo tababar caafima shaqaale tababaran emergencyga u tababaran in la helo waa number one waayo magaalo intaasu milyan kukdada ku nooshahay oo aan ambulance lahayn qofna miyeeli lahayn oo ku noolaado duruufan baa nagu kalifaysa lamber laba waxay u baahan tahay cisbitaallo cisbitaallo kasta inuu leeyahay qayb emergency oo haddii qofka la keeno aan la dhihin annaga emergency ma qabna isbitaal hebel geeya aan la dhihin cisbitaallada in la badiyo shaqaalaha emergencyga la badiyo ambulansooyinka la badiyo khatarta kaleeteen dadku yani qof kastaba dowlad kastoo timaadan ay ka dhawaajiso waxa weeye balaad banki ma jiro balaad banki in la sameeyo baaxad leh dadkuna si volunteera inta u yimaadaan dhiigga inay shubaan arrinta arrimaha arrimaha muhimkaa weeye marka aad adinku daabulaysaan dhaawaca waxaan ragnaa isbitaal madiinaku waa la geynayaa digfeerku waa la geynayaa adinku sidee baad u qoondaysaan qofkan aad sidaan isbitaalkii aad geyn lahaydeen maxaad ku salaysaan anaga horta waxaynu nahay dad magaalada muqdisho si fiican u kala yaqaana adeega caafimaadka ku dhex jira emergencyga ka shaqaynaya muddo shan iyo toban sano ah waxaynu naqaanaa cisbitaalka ku fiican emergencyga cisbitaalka soo dhoweynaya ambulance isbitaallada qaar waxaa jira oo yani laleeyahay ambulance maxay wadaa horta kow maxay wadaa lagu leeyahay ambulance isbitaalka visit uma timaada waxay u imaanaysaa inay dhibaato qof dhibaataysa inay keento marka waxaan ku qiimeynaa qofkan horta cisbitaalkee ugu dhow waa number one haddana dhibaatadiisa isbitaalkee xallin kara waa midda labaad dhaqaale ahaan xaggee u roon maadaama adeega caafimaadka maanta uu brivate u badan yahay xaggee u roon qofka oo lacag ugu yar oo macnaa serviceka loo qabto lacagta ugu yar looga qaadayo sida isbitaalka madiina waxaan ku doorannaa waa isbitaal dowladeed waa isbitaal community community hospital waaye yacni hay-ado kale ha fangareeyaan laakiin waa meel emergencyga iyo dadka u roon waxaa soo xigan dooranaa waa isbitaalka digfer ex digfer la oran jira hadda erdogan loo bixiyey isagana waa geynaa marka siyaabahaasaan ku kala
dooranaaweli ma idinku dhacdaa in aad marka xaalad tanoo kalea ay timaado intaad dhaawac daabushaan halis ah oo aad la orodaan oo aad isbitaalkii geysaan laydinku yidhaahdo wuu buuxaa oo isbitaalku ma qaban karo way dhacdaa haa maxaad samaysaan markaasoo kale waxaan maskaxda ka raadinaa isbitaalka bareyfada ugu dhow inaan geyno markaas dhacdadii hadda ugu dambeysay haddii aan tusaale usoo qaadanno saddex boqol oo qof dad ka badan baa ku dhaawacmay saddex boqol oo qof oo dhaawac ah in lala ordo oo xilligii munaasabka ku ahaa isbitaal caafimaadkooda la tacaali kara oo wax ka qaban kara la geeyo ma sahlana caqabado fara badanna waad ka dhawaajisay oo ah isbitaaladii oon qaarkood qabanayn ambalaasyadiioo yar sidee maxaad dareenteen marka dhaawaca intaa la eg aad aragtaan walla horta waa arrin aad u xanuun badan weeye waxaad u jeedid yani inaga ambulanceaha markaan samaynaynay laba kun iyo toddobo ujeedka ugu muhiimsanayd oon u samaynay waxay ahayd mayna jirin dadka wax lagu qaado gaarigacana lagu qaadi jiray isbitaalkii la rabay intaan la geyn ee dhex ku dhima jiray marka wixii ugu horreeyey ee na xanuunjiyey waxay ahayd in la helo wax si deg dega isbitaalka qofka u gaarsiiyo marka haddana haddii isbitaalkii baaxadiisa ama cabacitiga isbitaalka uu yaraaday haddana waa way xanuun badan tahay innaga awood uma lihin isbitaal inaan samayno laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay isbitaalada emergencyga ama isbitaalada hadda nool ee jooga ee dhisan sida banaadir oo kale in laga dhigo isbitaal generaal ah oo qayb emergencyga loo sameeyo isbitaal madiina wuu samaysan yahay in baaxadda qaybta emergencyga la ballaariyo isbitaalka digfer sidoo kaleeto yacni in lagu talagalay emergencygu ha dhaco ama you dhicin laakiin waa in wax kuu diyaarsan yihiin marka aad timaadaan goob uu qarax ka dhacay matalan oo labaatan qof ama soddon qof ay dhulka taallo oo dhammaantood dhaawac ay yihiin qaarkood haddii aan saacadda ama nuska saacee soo socda adeeg caafimaad oo degdega lala gaarin way dhimanayaan qaarka kale waxaa suurtagala in adigoonba isbitaalkii gaarsiin aad qiyaasto in qofkan uu geeriyoonayo kuwo dhaawacoodu wuxuu gaari karaa ilaa saacad laba saac saddex saac sideed u kala xulataan marka dad dhaawac ah oo meel wada jiifa aad u timaadaan ambalastiina aanay qaadi karin dhammaantood sideed u kala hormarisaan dadka waxaa lagu kala doortaa a b c yacni dadku siday u kala daran yihiin ayaa la eegayaa qofba qofuu ka daran yahay oo ka yacni dhiigbax badan yahay ayaa lala hormaraa yacni mararka qaarkood waxaa dhacaysaa ayadoo meeshii dhimasho iyo dhaawacba ka dhaceen inta dadka qaar ku leeyihiin qofkaan dhintay noo qaad ayadoo qof dhaawaca uu yaallo dadka qaar waxay nagu nacaan waa innaga meyd ma qaadno inta amar yacni qof dhaawaca meesha uu yaallo marka dadka waxaa loo kala xushaa kee khatartiisu badan tahay oo isbitaalka in degdeg loo gaarsiiyo u baahan ayagoo dhammaantoodba u wada baahan yihiin in cisbitaalka la gaarsiiyo waaya ugu dambayntii dunida casriga ah midda hadda annaga oo aan ku noolnahay oo kale marka ambalas ay qof xanuunsan ama dhaawacah sido marka la maqlo codka ambalaasta ama nalkeeda la arko baabuurta waddada maraysa oo dhan dhinac bay isugu leexataa ilaa ay ka gudubtana waa laga istaagaa oo dadka ayaa caawiya iyo dadka gaadiidka wata adinku magaalada muqdisho baad joogtaan dadka magaalada jooga iyo gaadiidka wadooyinka maraya sidee idinla shaqeeyaan marka aad xaalad deg dega oo noocan oo kale ah sidaan runtii arrintaas way ka duwantaha soomaaliya markii la joogo dadka waxa waaye moralkiyaa ka dhintay yani dadka moral macnaha waxay waxaan kala jeedaa yani dadka markay arkaan qof dhaawac oo lasoo wado ambulance ay seerinkii yeerinayso waddada looma furo dadka darawliinta ee baabuurta babligaa watana uma tababaro loomana sheegin markay leesinka qaadanayeen yaa mudan waddada in loo furo marka wuxuu isleeyahay kuleeyahay hanagu qaylina seerinkaa hanagu yeerinina ma oga waxa aan sidno ama waxa aan u soconno marka runtii arrintaas way adag tahay waxay u baahan tahay fooljignaan badan iyo dadka markay soo marayaane leesinka qaadanaya in loo sheego baabuurka ambulansaha dabdamiska inay u banneeyaan waddada arrintaas la shaqaynteedu way adag tahay xoogaa dadku laakiin waa i hope inay u tababaran doonaan maalintii lasoo dhaafa hadda qaraxii ugu dambeeyey in dadka qaar dacaayideynayeen cisbitaaladii brivatka ahayd ooan ognahay caafimaadka soomaaliya inuu boqolkiiba sagaashan ku tiirsan yahay brivate oo laleeyahy isbitaallada dadka lacag bay ka qaadayaan kan bay yeelayaan arrintaas marka yacni moral efficacka ay naga naga lumisay ma isbitaallada runtii way dadaaleen isbitaallada brivatka sida goonida loo leeyahay shaqo wanaagsan bay qabteen waxay mudan yihiin in lagu ammaano sablyga dawladdu ay qaybinaysaan inay wax ka siiso isbitaalladaas waayo isbitaallada waxaa jira hal bil sably ugu talagaleen maalintaa kaliya isticmaalay haddana la leeyahy isbitaalku waa brivate sax waa brivate in lagu mahad loo mahad celshoona mudan yahay asagoo brivate waaya doctor aad baad umahadsan tahay waxaa marti igu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha adeega aamin ambalas ee magaalada muqdisho ka shaqeeya tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale a dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo